subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax khamiisa bisha mey waa siddeed iyo labaatan sannadka laba kun iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa xanuunka covid sagaal iyo toban dartii guryahooda idinka soo tebinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a dalka baraaziil oo noqday dalka labaad ee dhinaca xanuunka covid nteen iyo xaaladda soomaalida ee dalkaasi ku nool guud ahaan tiradooda guud dad aad u fara badan maaha waa dad aad u yar una badan arday waxayna ku nool yihiin intooda ugu badan federaalkan sanbaul wayna jiraan qaar ganacsata ah oo federaalada kale ku nool waana dad iska warhaya oo xaaladda maadaama xaalad akiran uu dalku galay waxaad sidoo kale maqli doontaan birdhaqo iyo rabshado ka dhacay magaalada minneabolis ee dalka maraykanka kadib dilkii sarkaal caddaanahii uu toddobaadkan u geystay nin ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka waxaan sidoo kale idiin haynaa macallimiinta qur-aanka ee magaalada muqdisho oo carruurta duruusta ku siiya habka onlineka marka horese warkii caalamku inoo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil
maayirka magaalada washington d c moriel bowser ayaa arbacadii ku dhawaaqday in la qaadayo amarkii guri ijooga ee ilaalinta fadista xanuunka covid maalinta jimcaha waxaana sheegtay in la raaci doono shuruudo adag miss browser ayaa ku qodobaysay go-aankan iyadoo afariyo tobankii caanamaale ee ugu dambeeyey ay yaraadeen dadka uu soo ridanaya xanuunka covid magaalada oo la keenay waxyaabaha afka lagu xidho iyo waxyaabaha gacmaha lagu baydhiyo weliba galofisyo badan iyo arrimo kale maayarada ayaa sheegtay in weli xanuunka magaalada uu ku jiro gobolka iyo dalkaba loona hogaansamo shuruudaha iyada oo la furi doono muqaaxiyaha oo banaanka wax lagu cuni doono meelaha timaha lagu jarto oo ballanuun lagu tegi doono iyo in aan dad badani miis isugu wada iman waxaa kale oo ay sheegtay in xoogga la saari doono tijaabada dadka xanuunku hayo iyo dadka la kulmay dad uu xanuunku ku dhacay dowladda bakistan ayaa sheegtay inay koob iyo toban sarkaal oo bakistaaniyiin ah iyo saraakiil faransiis ah ay baadhitaan ku samayn doonaan diyaarad toddobaadkii aynu soo dhaafnay ku dhacday dalka bakistan oo ay ku dhinteen sagaal iyo toddobaatan qof diyaaraddan oo nooceedu ahaa airbus oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee bakistan ayaa jamcihii aynu soo dhaafnay ku dhacday meel aan ka fogeyn madaarka magaalada karaaji iyadoo uu ka soo duushay magaalada laahoor shilkan ayay laba qof oo keliyihii ka badbaadeen saraakiisha faransiiska ayaa qayb ka noqonaya baadhitaanka maadaama oo diyaaradan lagu nashqadeeyey dalka faransiiska shilkan ayaa markii hore looga shakiyey inuu dhacay kadib markii mid ka mid ah motoorada diyaaraddu istaagay siddeed qof oo ku dhowaa meesha oo ay diyaaradda ku dhacday ayaa dhaawacyo soo gaadheen halka siddeed iyo toban gurina ay ku dumeen
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid oona la socotiinayey warkii caalamka dibadbaxyo ka socday magaalada minneabolis ee dalka maraykanka oo lagaga soo horjeeday dil askari caddaan ah iyo ugu geystay nin bulshada madow ee maraykanka ka soo jeeda ayaa isu bedelay rabshado iyo bililoqo loo geystay laba dukaan oo waaweyn oo ku yaala koonfurta magaaladaasi haddaba wariyaha iyaga v o a da ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa goor dhoweyd waraystay liibaan xuseen oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugnaa goobta ay bililiqada iyo rabshaduhu ka socdeen maxmuud run ahaantii hadda waxaan taaganahay meesha udhexaysa targetka iyo carfoodka dhexdooda waddadana ay tahay waddadii leg street iyo haywaanta meesha iska jiraysay meesha waxaa buuxiyo dhaafay zaxmo aad u baran aad u badan gawaari aad u faro badan dadyow oo runtii banaanbaxayay waddadii leg street booliisa halkii ay shalay ay ku banaanbaxayeen ay taagan yihiin qaarna ayaa waxa ay haatan ay bilaabatay in ay jibiyaan targetkii halkaa ku yaalay targetkaasi gudihiisa ayaa loo dhacay wax alaala wixii ku jiray gawaarida ayaa lagu soo gursay sidaan ula yaableen indhahayga hadda waxaa haya in targetkii dadka goobjoogayaal gudaha galay ii sheegeen inuu targetkii soo faraaqooyo wixii muhiimka ah oo dhan laga qaatay waa garta liban marka dadka wax beeleqaysanaya ama dadkii banaanbaxayaba amase waa dadkii banaanbaxaya dadaan ahayn oo kale mase hadda wixii dhan baa isku qasmay kuwii banaanbaxayay iyo kuwii meelaha taagnaa iyo kuwii xaafadaha u dhowaa degnaa intii oo dhan ayaa isku soo baxday cid allaale ciddii meesha geli karta ayaa gasha waxay rabaan ayay ka soo qaadanayaan dukaankaasi qof walbana waxbuu ka soo qaata uu soo orda qaar ayaad waxaad ujeedaaba gawaarida inay soo buuxsadeen oo oo aad gaarigooda xataa meel ay ka galaan aysan haysan si ay usoo billiqaysteen dukaanka targetka waa gartay liban marka dadka wax billiqaysanaya ad arkayso waxaad sheegtay inay baabuur alaabta ku raranayaan ciidamadii nabadgelyada ee booliisku iyagu goobta kama dhawamaya mase kama muuqdaanba
waa taan la yaabay maxmuud ciidamada booliiska waxay hor taagan yihiin dadkii mudaaharaadayay ayay hor taagan yihiin waddadii leeg ayay taagan yihiin dhinaca booliiska ilaa iyo haatan booliis yimid ma laha haatan waxaa indhahayga qabanayana in la jebiyey dukaankii kale oo ahaa kafuudka oo ay dadku ay soo daadguraysanayaan ayaan u jeedaa mascade
dukaankii marka kii targetka wuxuu ahaa kii dharka iyo cunadaba lagu wada iibinaya kanna cunto keliya baa lagu iibiyaa oo oo kaabfuurka loo yaqaano marka dadku maxay maxaad arkaysaa maxay qaadanayaan
waxaan u jeedaa indhahayga hadda haya dhalinyaro ay soo qaateen caagagii runtii caanaha ku jiray qaar ayaa wataa bokiso jibs ah qaar ayaa wataa soodhooyin qaar ayaa wataa alaabta maaragtay maalmaha fourth of julyga ay la tuuraan oo bularka ay sameeyaan qaar ayaa soo qaatay haatan indhahayga waxa ay hor taagan nin gaari wata gaari weyn oo ku soo buuxsaday alaabta loo yaqaano dhaybarka carruurta loo xiro ayuu mataqaanaa gaarigiis kusoo buuxsaday run ahaantii qofba intuu gaari kara ayuu mataqaanaa ka soo qabsanayaa meeshani dadka ayaa fara badan haddaad dhinacan fiirisid qaar baa wax la soo orda dhinacan haddaad fiirisid dadkuna run ahaantii qaarba ayaa sii ordaa waxay ka sii ordayaan lama yaqaan haddaan fiiriyona booliis uma jeedo waxaa dusheena taagan diyaarad helicopter ah aan u malaynayo inay tahay fox news ama channel five waa gartay liban marka waxaad sheegtay dadku inay isdaba cararayaan qolo wax qaadanayso qolo ay meesha ka hordayaan dadka wax beelataysanaya marka ma dadka madow bay u badan yihiin ma caddaanka ma ku jiraan soomaali ma ku jirtaa iyay isugu jiraan dadka wax beelataysanaya dadka wax balaqaysanaya madow keliya ma aha caddaankiyaa ku jira soomaali baan ka dhex arkayay kuwa ay wax la soo baxeen ay la soo ordayaan hablo soomaaliyadaan arkayay waxaa kaloo aan arkayay wiilal soomaaliyeed marka ma aha oo keliya madowga balaqada maanta keliya ayaga ma aha waa qof walbo meesha jooga ayuu intuu galo dukaankaasi ay wuxuu rabo ka soo qaata ma aha ma la dhihi karo madow keliya intaa in shaydaa arkaysay waa qof walbo ayaa mataqaanaa caddaanka ha ahaado qof walba ayaa mataqaanaa mascade dukaankan maanta wax ka soo qaata waa garta laakiin dhinaca kale waxaan la socdaa dadku markii hore banaanbaxa si nabadgelyaha in ay ku bilaabeen oo saldhigga booliska oo ku ag yaala targetka ay ku banaanbaxayeen waxaa muuqaalada ka arkaynaa in saldhigga booliska dushiisa ay ciidamadu saaran yihiin iyagoo tuuraya waxyaabaha loo yaqaano tiergaska ama dadka wax ka ilmaysiyo kale ay tuureen marka miyay jirtaa ama aad arkaysaa oo ay ku muuqanayaan dad ugu yaraan isku dayaya ama banaanbaxayaashii ahaadeen ama cid kale ahaatee dadka wax beeleqaysan inay hor joogsadaan oo beeleqada ka ka joojiyaan
maya masacde uma jeedo qof qof hor istaagaya leh waxaa naga dhiga uma jeedo haatan qof walbow siduu wax ku qaadan lahaa uu sii ordi lahaa ayuu falkeeda ku jiraa halkan haatan waxaan yar u dhowaaday targetka waxaa ii muuqataa in dad aad u fara badan halka ay kusii yaacayaan ma garanayo waxaa ka socda laakiin gudaha ayaa lagu sii ordayaa marna waxaad arkaysaa dadkiiyo soo yaacaya laakiin haatan waxaan u jeedaa inay ka dhammaatay alaabtii badneed meesha nin ayaa haatan wuxuu soo wataa alaab yaryaroo sida kuwa carruurta geemamka ay ku ciyaaraan bokiso ayuu soo wataa indhahayga hadda ay hayaan oo cag maraya
waa tahay liban aad baad u mahadsan tahay waxaan ku rajaynaynaa amni iyo nabadgelyo adiga laftaadu inaad is-ilaaliso maadaama xaaladdu ay halis tahay oo ay dhici kartana in dadku ay dadka kale dhibaateeyaan marka waxaan ku leenahay digtoonow nabadgal saaxib aad baad umaqsantahay hadalkaasina waxa uu dambeeyey liibaan xuseen oo ah saxafi madax bannaan waxa uu warameeyey wariyahayaga maxamuud mascade mahadsanid cabdixaafid waxaa wararku ay dhegeystayaal sheegayaan in rabshadihii ay kusii balladheen magaalada minneapolis ee dalka maraykanka waxaan dib ugu noqonaynaa wariyaha v o eda gobolkaasi maxamuud mascade maxamuud bal wararkii ugu dambeeyey haddaad nasiist sandheer aad baad umahadsan tahay mar kale dibadbaxyadu waxaad moodaa marba marka ka dambaysa inay sii xoogaysanayaan weliba iyagoo rabshado kuwii hore kasii khatarsan ay dibadbaxyayaashu ku kacayaan waa hadda muuqanaysa in dukaan lagu gado qarabka baabuurta lagu sameeyo oo la yidhahdo ourazone oo ku yaala deegaankii ay banaanbaxyadu ka socdeen oo ku yaala saldhigga weyn ee booliiska in isagana haatan dab la qabatiyey oo uurada iyo qiiqa ay meeshu isqabsatay marka waxaad moodaa dibadbaxayaasha carada ay ka caroodeen dilka loo geystay george floyd ee magaalada minneapolis in ay marba marka ka dambaysa ay sii tarayso dadkuna ay dalbanayaan sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo xiro dadkii ka dambeeyey ama ciidamadii ka dambeeyey booliiska ahaa dilka ninkan madowga ah ee gobolka minnesota ee lagu dilay marka arrintu waxaad moodaa inay sii kululaanayso ciidamaduna waxay la arkayay iyagoo sunta dadka ka ilmaasiisa adeegsanaya sidoo kalena rasaasta caaga ah ay dadka la dhacayeen oo weliba qaarkood la arkayay iyagoo ay dhaawacyo ka soo gaareen oo ay markaa telefishinada tusayeen marka dabcan arrinku marba marka ka dambaysa wuu kasii daraya
waan gartay maxamuud saraakiisha magaalada iyo gobolku arrimahan ma ka hadleen gaar ahaan dilkii askarigii geystay dilka sida tooskaa u geystay jilibka kaga hayay ninkii bulshada madoobe maraykanka ee dhintay
aad iyo aad sandheere guddoomiyaha gobolka xereleeyaha guud ee gobolka minnesota tim wallis iyo kit allison labaduba way cambaareeyeen oo waxay ku tilmaameen falkani inuu ahaa fal waxaashnimo ah sidoo kale duqa magaalada minneapolis waxa uu ka dalbaday xereleeyaha degmada haniben in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo qabto ninkii isagu ka dambeeyey dilka george floyd ee la arkayay kaamirooyinkuna ay tusayeen isagoo koorta jilib kaga haya saasna ay ahayd arrinta keentay dhimashada george floyd marka waxa uu dalbaday weliba sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo xiro sidoo kalena waxaa jirtay maalintii talaadada ahayd in afar ka mida askartii ninkan soo xiraysay gabi ahaantoodba ee shaqada laga eriyey waxa uun hadda la sugaaba waa tallaabooyinka tan xigta ay qaadan doonaan ciidamada nabadgelyada ee magaalada minneapolis iyo goorta ay soo xiri doonaan xer ilaalinta gobolku ninkan uu yidhi duqa magaaladu ha la soo qabto oo waa in cadaaladda la hor keeno laakiinse dadka magaalada minneapolis banaanbaxyada ay dhigayaan ee aadka u faraha badan waxay dalbanayaan ugu muhiimsana waxay tahay sandheerow in shaksiyaadkaas iyo booliiskaas sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo xiro loo maxkamadeeyo isla markaasina cadaaladda loo keeno waxaana ay caradani ka dhalanaysaa caro fara badan oo horay ay bulshadu ay u qarsanayeen maadaama niman hore oo madow ah gobolkan loo dilay oo ciidamada boolisku ay dileen isla markaasina nimankii booliiska ahaa ee dilkaa geystay aanay dhicin ilaa iyo hadda qof loo soo xiray oo arrintaasi xabsi loo dhigay marka kii ugu dambeeyey oo kale haddaynu tusaale soo qaadano castiya oo magaalada st paul isaga oo dhex maraya oo weliba haweeney xaaskiisa oo la socotay ay muuqaalkiisa si toosa u baahan siyadoo la dilay askarigii loo soo qabtay oo loo xiray markii la maxkamadeeyey xeer beegsidu waxa ay sheegtay inaan wax dambiya lagu haynin isagana waa la sii daayay marka waxaad moodaa dadka madowga ee gobolka minnesoto care isgaartay oo lafaha gaartay in ay hadda hal mar isla burqatay islamarkaasina ay gobolka dhibaato fara badan haatan u horseedayso oo marba marka ka dambaysa dibaxbaxyadu ay issii tarayaan islamarkaasina ay keeni karto in khasaare hadda midka jira mid ka badan uu dhaco waan gartay wixii warar ee dhegeystayaal ka soo kordhana idaacadaha soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa maxamuud aad baad u mahadsantah adigaa mudansan dheere
dowladda baraaziil ayaa sheegtay in tirada dadka laga helaya xanuunka covid sagaaliyo toban ay maalin maalinta ka dambaysa sii badanayso isku celcelis ilaa sagaal boqol soddon iyo shan qof ayaa maalintii baraaziil ugu dhintay xanuunkaasi iyadoo khamiistii aynu soo dhaafanayna ay dadkii ugu badnaa u dhinteen madaxweynaha baraaziil jeel bolsonaro ayaa aad looga biyadiiday iyadoo lagu eedeeyey inuu dhayalsaday khatarta xanuunkan marar badanna laga maqlay isagoo leh in dhaqaalaha oo hoos u dhacaa uu ka xun yahay xanuunka covid sagaaliyo toban mahad weheliya raan waa nin dhallinyaro ah oo degan magaalada sao paulo una shaqeeya hay-ad la yidhaahdo direct aid organization of brazil cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa ka waraystay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid sagaaliyo toban iyo dalkaasi brazil
guud ahaan dalka brazil waxaa saameeyey cudurka covid ama corona virus dalka brazil guud ahaan saameyn weyn ayuu ku yeeshay waxa uuna ka dhigay brazil wadanka labaad ee dunida ugu badan ee cudurkani uu saameeyey ilaa iyo hadda cudurkan waxa uu u dhacay dad gaaraya saddex boqol iyo konton kun oo qof waxaana u dhimatay dad ka badan afar iyo labaatan kun oo qof guud ahaan dalka brazil waa hagaag mahadow dadka faqiirka ah ayaa ku badan dalkaasi brazil iyaga si gaara xanuunku ma u saameeyey aad iyo aad aad iyo aad cudurkan waxa uu si gooniya u saameeyey dadka fuqarada ah ee dalkan ku nool ee danyarta ah ee awalba noloshooda nolol maalmeedkooda uu ku tiirsanay maalinkaas waxa ay soo xoogsadaan saameyn aad iyo aad weyn ayuu ku keenay oo waxa uu istaajiyey nolol maalmeedkoodii waxa uuna ku keenay inaysan guryaha ka soo bixin ee guryaha ku ekaadaan taasina waxay keentay inay cabasho aad iyo aad u ballaaran ay ka muujiyaan cudurkan iyo in haddii xaaladdu san ay kusii socoto ay adkaan doonto noloshooda waa adag tahay mahadow dad dee faqiira oo nolol maalmeedkoodii wixii ay maalintaa cunayeen u shaqa tegi jiray in guryaha lagu xakameeyo marka ma jiraan dowladdu taageero hadday noqoto dhinaca raasinka ah iyo waxyaabaha aasaasiga ah oo ay dadka ku caawiso way jiraan kaalmooyin aan sidaa u badnayn oo dowladdu ay qorshaysay oo federaal walba uu ku talagalay ilaa iyo muddo afar bilood federaalada qaarna ay ku talagaleen muddo saddex bilood ayay ku talagaleen in arrinkan la xakameeyo laakiin dadku way la daala dhacayaan dhibaatadii uu ku reebo cudurkan oo muddooyinka u dambeeyey kusii fiday dalka guud ahaan gaar ahaan federaalada qaar sida san paulo iyo rio de janero ayaa ugu badan meelaha uu saameeyey iyo federaalka amazonia oo galbeedka dalka ah taasina waa ay jirtaa oo dadka waa la caawinaya oo sida cuntooyinka iyo waxyaabaha tuldaruuriga ay u baahan yihiin dowladdu inay ka caawinayso laakiin haddii xaalku sidan kusoo socdo kusii socdo dowladdu aad ay maaragtay dignin u bixinaysaa inay xaaladdu adkaan doonto marka la eego dhinaca adeegyada caafimaadka baraasiil haddii la barbar dhigo dalalka kale ee latin america ma u muuqataa dal la tacaali karaya xanuunkan sii faafaya xanuunkaani walaal waa uu ka badan yahay qiyaasta la muujinayay kowda hore laakiin brazil marka loo eego caafimaad ahaan way ka duwan tahay wadamada kale oo latin america waayo caafimaadka dowladda brazil waa wax oo qofku lacaga qarashaada kuma xirna oo lacag lama baxsho oo qof walba oo ama wadanka u dhashay ama aan u dhalan caafimaadka waxa uu ku helaa si free ah wasaaradda caafimaadkuna waa wasaaradda ugu xoogan wasaaradaha dalka brazil oo waxay leedahay agab caafimaad oo isku dheeli tiran waana waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu shaqada badan dalka brazil waxayna leedahay shaqaalaha ugu badan ee wasaarad ay leedahay dalka brazil waa wasaaradda ugu shaqaalaha badan dalkan guud ahaan
waa hagaag ee dowladdu waxay doonaysaa in ganacsiyada la furo isu socodka dadka in la furo dad badanna waxa ay arrintaas ku dhaliileen madaxweynaha iminka ee talada haya dalka brazil arrinkaas iminka halkee ayuy u marayaa oo bulshada see u aragtaa arrinkaas waa jahwareer guud oo taagan waaye bulshaduna way ku kala qaybsan tahay sida madaxda dalku ay ugu kala qaybsan tahay oo madaxweynaha dalku waxa uu soo jeediyey in ganacsiga dib loo furo si dhaqaalaha dalku uusan uusan hoos u dhicin siyaasiyiinta federaalada maamulana waxa ay kasoo horjeesteen nidaamka madaxweynuhu uu soo jeediyey iyo qaabka uu wax ku wado inuusan madaxweynuhu ogoleen dadka kala fogaanshaha iyo dadku inay maaskara xirtaan federaaladuna sidaa awgeed ayay kusoo rogeen maamuladooda inaan dadku guryaha kasoo bixin oo guryaha lagu nagaado qofkii soo baxo maaskar la-aan maaragtay inciqaab uu mutaysanayo arrimahaas ayaa dadkii aad ugu jahwareersan yihiin oo dadkii waxay ku wareersan yihiin oo warka madaxweynaha ayay qaataan mase waxa ay qaataan warka federaalada oo ka madaxa bannaan oo federaal walbo nidaam gooni ayuu dalkan leeyahay magaaladan aad degan tahay iyo maamul goboleedkiinan adiga iyo dadka kale ee degan bal sawir guud naga sii sidaad adeegyada u doonataan dhaqdhaqaaqiina iyo waxyaabaha la midka ah magaaladan san paulo waxay hoos tagtaa federaalka san paulo magaaladanna waa magaalada afraad ee dadka ugu badan dunida ay ku nool yihiin oo waxaa ku nool dad ka badan kow iyo labaatan milyan oo qof waana magaalada ugu dadka badan latin america iyo dalka brazilba waxaa ku nool dad iskugu jira dad wadanka u dhashay iyo dad aan wadanka u dhalan aad ayuuna u saameeyey oo waxaa istaagay dhammaan waxbarashadii ganacsigii iyo waxyaabo badan oo dadku ay samayn jireen oo nolol maalmeedkooda ku saabsanay qof walba ardadii waxa uu ku keena inaysan jaamacadihii aadi karin oo by online ay wax ku dhiganayaan ay guryahooda ku sugnaadaan dadkii ganacsanayana ma aadi karaan shaqooyin maalmeedkoodii waa istaageen oo goobihii la iskugu imaan jiray oo dhan waa magaaladu waa faaruq guud ahaan sidoo kalena federaalkan keliya maahan waxa uu saameeyey federaalka kale rio de janeiro iyo federaalka amazon oo galbeedka waddanka dhaca ayaa aad looga dareema cudurkan soomaalida haddii aynu eegno ilaa imise soomaaliya ayaa taqaanaa oo gobolkaaga degeen amaba guud ahaan dalka brazil inta aad ka war hayso guud ahaan xaaladooda waa sidee guud ahaan soomaalida ku dhaqan dalka brazil waxay leeyihiin somali community brazil ayay leeyihiin communitygaas ayayna ku midaysan yihiin halkaas ayaana xogta lagu kala qaataa waana laska warhayaa waayo wadankan jaaliyadaha ku sugan jaaliyad walbo iyada ayaa maaragtay si gooniya iskaga sii warhayso kuwaas ayaana lamid nahay oo soomaalida wadankan ku nool guud ahaan tiradooda guud dad aad u fara badan maaha waa dad aad u yar kuna badan arday waxayna ku nool yihiin intooda ugu badan federaalkan sanbaul wayna jiraan qaar ganacsato ah oo federaalada kale ku nool waana dad iska warhayo oo xaaladda maadaama xaalad akiran uu dalku galay oo aad u adag oo u baahan maaragtay in la iska warhayo maaragtay qofkii dhibaata soo wajahdo si uu noola soo xiriiro kontaktiyadaasna waynu samaynaa waana dad aad iskugu xiran tiro ahaan intee ayaad ku qiyaasi kartaa tirada ugu badan latin america soomaali ku sugan waxay joogaanba brazil waana dad tiro ahaan ku dhow labaatan qof waa meelahaasu kaasi waxa uu ahaa mahad weeliyaraan oo nin dhalinyaro soomaaliyeed oo degan magaalada sao paulo waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramayay waryahayga cabdixaafid cawil ismaaciil xanuunka covid sagaal iyo toban ee dunida aafeeyey waxa uu sameeyey waxbarashadii oo uu hakad ku yimid inkastoo iskuullada iyo jaamacadaha qaarkood ay qaabkii waxbarashada u bedeleen dhinaca internetka haddaba magaalada muqdisho dugsiyo qur-aana ayaa ardayda casharada ku siiya khadka telefoonka iyagoo hawshaasna ay fududaysay shirkadda isgaadhsiinta ee somtel xasan kaafi qoyste ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada muqdisho ka soo diray gudaha soomaaliya korarka ka imanaya kiisaska cusub ee la xidhiira cudurka koronafayras ayaa sababay in gebi ahaanba irdaha loo laabo xarumaha heerarka kala duwan leh ee waxbarashada oo ay qayb ka yihiin dugsiyada qur-aanka kariimka iyadoo la kala diray ardaydii tacliinta diiniga ka kororsanaysay dugsiyadaasi si looga feejignaado faafista cudurka hakadka ku yimid guud ahaan waxbarashada dalka ayaa noqotay mid walwal ku beertay waalidiinta ardayda iyo macallimiinta waxbarashada qaybaheeda kala duwan waxaana si taasi loo baajiyo la sameeyey dadaallo muuqanaya oo ay ka mid tahay in hab online ah ay casharadooda ku qaataan ardayda dhigata iskuullada iyo jaamacadaha halka kuwa dugsiyada qur-aankana uu kulmiyey macalinka iyo ardaydiisaba adeeg cusub oo loogu magac daray subcis oo ay soo kordhisay shirkadda somtel kaasoo macallimiinta u saamaxaya inay si fudud ula xiriiraan ardaydooda islamarkaana ay siiyaan duruus maalmeedkooda waa kan macalin maxamed macalin cali oo ku howlan wicitaanka waalidiinta ardayda dugsigiisa dhigata si uu si toosa ugu meeriyo kagana dhagaysto casharada qur-aanka isagoo isticmaalaya adeega subcis
بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى
وما يدريك لعله يزكى inkastoo barayaasha dugsiyada qur-aanku ay dalbanayaan in dowladdu ay dib u fasaxdo furitaanka dugsiyada ayay misana waxa ay tilmaameen inaan la inkiri karin kaalinta wax ku oolka ee uu adeega subcis ka galay waxbarashadii hakadka ku jirtay casharada aan ugu meerinaa maarata qur-aanka iyagoo guryahooda joogo aan ugu dhegaysanaa aan kula subcinaa aad iyo aad ay umahadsan yihiin shirkadda somtel adeegaas noo keentay insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa caqabadaasna inaan oo dugsiyaalka xayirana inay dowladda maarata mustaqbalka dhow naga qaadi doonto xayiraadaas inta ka sokaysanaysa shirkadda somtel oo u mahad celinayna adeega subcis ee noogu soo siicda waalidiinta iyo caruurtoodii wax ka baranaysay dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa dhankooda bogaadiyey islamarkaana soo dhoweeyey adeega subcis ee ogolaanaya in ardaygu uu qaato cashiradiisa isagoo gurigiisa jooga maadaama ayan wax duruusa qaadan dhowrkii cisho ee ay guryahooda joogeen maadaama oo adeega samteen oo noo imaaday ee laf noo siisay macalimiinta iyo dhammaan annaga oon kula xiriirayna mar walba qur-aanka inay dugsiga dhiganayan oo kale oo mar walba moobeelka ay nagula soo xiriirayaan casharooda ay ka qaataan wayna akhrinayaan maasha allah macalimiintana waa u ducina samteen waa u ducina maadaama ay ugu soo kordhin adeega subcis soomtal ee soo kordhiyey adeegan cusub ayaa qubanaha v o a uga warramay waxyaabaha ku dhaliyey inay soo biiriyaan adeegan cusub iyo sidoo kale shuruudaha laga rabo macalimiinta iyo ardayda doonaysa inay ku bahoobaan adeegan adeegan subcis waa adeega cusub oo wadanka soomaaliya dhankooda cusub waxaan ugu talagalnay maadaama ardadii soomaaliyeed waxbarashadii hakad ku imaado guryahay fadhiyaan annagoo ka daqanamayno ama arrinkaas u naxeyna ayaa waxaan soo kordhinay adeegan subcis oo ardada ayagoo gurigooda joogaan cashirka loogu meerin karo subcii ardayga ay ku geli karaan macalimiintii macalinku unbaa simkaarka samteel qaadanayo iyo ardaydii laftigooda simkaarka ay qaadanayaan waxaa si yar oo fudud oo kiro naxariis leh macalinka loogu furay adeegaas wuxuuna uu maalin walba ilaa bil muddo bila wuxuu haystaa inuu si lacag la'aana subax walba galab walba iyo duhur walbaba inta duruusta socon jirta uu u meeriyo ardadiisa subac la galo toddoba hadday yihiin hadday toban yihiin hadday labaatan yihiin uu hal marqadka soo wadagelin karo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi warbixintaas oo maqal iyo muuqaalana waxaad dhegaystayaal ka daalacan kartaan barnaamijka qubanaha v o a idinkoo booqanaya websayte-yaga v o a somaly com taasina waxaa ku eg daacaddaydii saakiya caalamka oo idinla socodsiinayaan cabdixaafid cawl ismaaciil anigoo maxamed cabdi iyo basiir abikaro dhinaca soo saarista inoo joogay intaynu mar kale kulmi doonno dhammaantay waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan